galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jamaca dhegaystayaal bisha oktoobarna waa labaatan sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com waxaana idaacadda wadadir idinkugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno qaraxii muqdisho ee afar iyo tobankii bishan qof hadduu ka sheekayn kala jiro waa qof kale laakiin aniga maqaadi ahaan waxaan khasuustay inaan dhisno ku yaalla isgoyska soobe oo hotelka safaari ka eg dhow inaan ka soo baxayay dad muran oon garanayo ooad yani xaqa ku dhihi karin hebel iyo hebel laakiin dadkii aan wada sheekaysta jirnay oon shaaha wada cadi jirnay masjidka ku wada dukan jirnay ayaa meesha dhaawac iyo dhimasho intaba ku ahay
waxaa kale oo aad maqli doontaan masaajidada dalka jabuuti oo maanta khudbadaha jimcaha looga hadlay qaraxii muqdisho dareenka qiimaha iyo qaayahaale islaamka uu leeyahay ayaan ugu soo qaatay oo markaa arrintaasna ay ahayd arrin maaragtay caalamka ka yaabisay gaal iyo islaamba oo la fajacay oo aynaan markaa hore u maqal aan horena aynaan u arag ayaa daraaddeed baan ugu soo qaatay markaa khudbadda markaa muslimiintuna waxa weeyaan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa waxa weeyaan jasad waaxid oo keliyaho
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan saddexda musharax madaxweyne ee somalilan oo xalay ay dood kululi dhex martay waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim matsa ayaa sheegay khamiistii in militariga uu baarayo dhimashada afar askari oo bishan horraanteedii lagu dilay dalka niger matsa ayaa wariyaasha u sheegay in baaritaano buuxa ay socdaan waxaana uu tilmaamay in ciidanku ay sii dayn doonaan warbixinada marka ay soo dhammaystiraan maleeshiyaad ka tirsan kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ah ayaa weerar u geystay ciidamada maraykanka iyo kuwa dalka niger intii lagu guda jiray howlgal ay ciidamadu samaynayeen oktoobar afarteedii waxaana sidoo kale goobta lagu dilay afar askari oo niger u dhashay
xogeyaha arrimaha dibadda ee marayka rick tellerson ayaa maanta oo jimcaha waxa uu ku wajahayahay gobolka bariga dhexe uu kaga qaybgeli doono kulanka ugu horreeya ay yeelanayaan dowladaha sacuudiga iyo ciraaq iyo sidii loo sahmin lahaa siyaabihii loo wanaaji lahaa xiriirka labada dal kulankaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo labada dhinacba ay ka soo baxayaan digniino ku aadan xiriiradooda kulanka hadda ayaa waxaa loo arkaa inuu qayb ka yahay dadaalka maraykanka uu ku doonayo inuu ku yareeyo saameynta iiraan ay ku leedahay ciraaq isagoo ku dhiirigelinaya dalkaasi ciraaq in si dhow uu ula bahoobo sacuudiga afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka hither nort ayaa sheegtay in maraykanka uu soo dhoweynayo wanaajinta xiriirada labada dal ee ciraaq iyo sacuudi arabiya
xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka maraykanka ayaa cooda koob iyo konton iyo sagaal iyo afartan ku ansixiyey miisaaniyadda dowladda taas oo dhabaha u xaaraysa wuxuu madaxweyne trump ugu yeeray isbeddel weyn oo canshuur dhimis ah aqalka cad ayaa ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay qaraarkan waxa uu waddo u samaynayaa sare uqaadidda dhaqaalaha maraykanka iyada oo loo marayo isbeddel lagu sameeyo hanaanka canshuurta iyo canshuur dhimista xubnaha jamhuuriga ayaa waxaa saarnaa cadaadis ah inay ansixiyaan canshuur dhimista ka hor doorashooyinka dhexe ee sanadka dambe kadib markii ay ku guuldaraysteen in ay baabi'iyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care ron bowel oo laga soo doorto gobolka kentucky ayaa ahaa jamhuuriga keliya ee maya ugu codeeyey miisaaniyadda sharcigan ayaa hal dhibic shan trilyan oo dollar ku dari doona daynta dowladda lagu leeyahay tobanka sane ee soo socda xubnaha dimuqraadiga ah ayaa cambaarayey sharcigan oo ay ku sheegeen mid canshuur dhimis loogu samaynayo keliya dadka qaniga ah iyo sharikadaha ganacsi ee waaweyn wasaqowga hawada ayaa ah kan ugu horeeya ama dilaaga ugu horeeya ee dadka ee dunida ah waxaana daraasad cusub ay sheegtay in markaasi wargeyska arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo american journal lancet uu sheegay in wasaqaha hawada ee gudaha iyo dibaddaba qiyaastii ay diraan sagaashan milyan oo dad ah sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii oo keliyana ay tiradaasi midmida ay duleen wasuqowga hawada ayaa khatar waxa ay ku haysaa xuquuqda aasaasiga ah ee bini aadamka gaar ahaan caruurta
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan sida aad ku maqlayseen idaacaddeenii saaka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa ku dhawaaqay in wixii ka dambeeya sabtida berri ah uu dalku geli doono xaalad dagaal arrintan ayaa loo arkaa mid ay dowladda uga jawaabi doonto qaraxii ay dadka badani ku dhammaadeen ee afar iyo tobankii bishan oktoobar lagu weeraray magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa haya nuur xasan nuur bukhaari isaga oo magaalada muqdisho kula hadlayay dhallinyaro si weyn uga qayb qaatay gurmadka dadka ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ayuu ra-iisul wasaare khayre sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu berri oo sabti ah uu ku dhawaaqi doono in dalka uu geli doono xaalad dagaal shalayto meeshaan isugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shaqadaad haysaan raalli ka ah waxa uu soo jeediyey in dalka uu geli doono laga bilaabo maalinta sabtida xaalad dagaal
ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu hortegi doono labada aqal ee baarlamaanka si uu u wargeliyo xaaladda uu dalka geli doono wuxuu sheegi doonaa wixii uu shalay shacabka soomaaliya u sheegay wuxuu dhihi doonaa dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa waa inaan nafteenna qadimnaa wuxuuna u sheegi doonaa baarlamaanka anigoo madaxweyniha ayaa ugu horreeya
ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in muuqaalka aanan wanaagsanayn ee ay hadda adduunyada ka haysata soomaaliya ay beddeli karaan dhallinyarada oo ay u beddeli karaan in dalkan ku yaalla geeska afrika uu ahaa dalkii ugu horreeyey oo afrikaan ah oo ay dimuqraadiyadi ka dhalatay in adduunyadu ay noo aqoonsato inaan nahay dal keliya loogu soo gurmado in dhaawaca laga qaado ama loo keeno bax ay ku jirto dharinyar oo ummadda ay ku noolaato handouts inna loo aqoonsado inaan nahay dal bahalla galeena inna loo aqoonsado inaan dunida ka hadlo inna loo aqoonsado in la aqbalay soomaaliya inaanay rajo lahayn iyo inaan adduunyada u sheegno soomaaliya waa dad dalkii ugu horreeya afrikaanoo dimuquraadiyad yeeshay dalkii keenay dalkii afrikaanoo ugu horreeyey oo tusiyey in aan isdooran karno xaaladda dagaal ee uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya sheegay in uu dalka geli doono wixii ka dambeeya sabtida ayay khubarada dhinaca ammaanka ay ku sheegayaan mid jawaab u ah weerarka lagu hoobtay ee sabtidii hore ka dhacay isgoyska zobe ee magaalada muqdisho dhinaca kalena v o eda ayaa heshay warqad qoraal ah oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu u diray baarlamaanka soomaaliya warqadan ayuu madaxweynaha uga codsaday xubnaha labada aqal ee baarlamaanka inay isugu yimaadaan kulan deg deg ah kow iyo labaatanka bishan oktoobar oo ku beegan beri madaxweynaha ayaa la filayaa in baarlamaanka uu u jeedin doono khudbad uu uga hadlayo xaaladda cakiran ee uu hadda marayo dalka islamarkaana uu khudbaddiisa ku cilaamin doono dagaal dadka soomaaliyeed ayaa weli la tiiraanyeensan masiibadii ka dhalatay qaraxii ugu weynaa abid ee ka dhaca geeska afrika taariikhda qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan saddex boqol oo ruux halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay qaraxaasi balse dowladda soomaaliya iyo khubarada dhinaca amniga ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab
aad iyaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi noo soo koobaya halkaad kala socoteenna waa washington
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa washington meelo badan oo caalamka ah iyo soomaaliya ayaa maanta waxaa salaada jimcaha ee masaajidada lagu soo qaatay qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen waxaa maanta magaalooyin badan oo ku yaala waqooyiga ameerika ah oo wakhti ahaan ka dambeeya saacadaha geeska afrika soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay ku ballansan yihiin in dhacdadaasi looga hadlo khudbadaha salaada jimcaha meelaha maanta khudbadaha masaajidada lagu soo qaatay arrintaasi waxaa ka mid ah magaalada jabuuti ee dalka jabuuti wariyahena ramadaan muuse ayaa ka wareystay sheekh mustafe maxamed ibraahim oo ka mid ah imaamyada masaajidada jabuuti ee maanta arrintaasi ka hadlay iyo weliba qaar ka mid a dadka dukanayay oo xagga dambe wax uu ka weydiiyey alxamdulilahi rabi alcaalamiin wakafa billahi wakiilan waxaan ugu soo qaatay dareenka qiimaha iyo qaayaha le islaamka uu leeyahay ayaan ugu soo qaatay oo markaa arrintaasna ay ahayd arrin maaragtay caalamka ka yaabisay gaal iyo islaamba oo la fajacay oo aynan markaa hore maqal aan horena aynan u arag ayay daraaddeed baan ugu soo qaatay markaa khudbadda marka muslimiintuna waxa weeyaan rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waa waxa weeyaan jasad waaxid oo keliyaho jir keliya weeyaan hadday xubin xanuunto xubintii kalena way xanuunsanaysaa ma seexanayo qofkaasi habeen oo dhan buu soo jeedayaa far kale haddii qofka xanuunto intiisa jidhiisa kale uu soo jeedayaa hurdalaan baa ku dhacaysa habeen kale dhibaato marka haddii dhibaatadaana aan dareen hadda ree joogtinahay dadka muslimiinta o dhan inala qabaan ayaan si gaar ahaan ugu soo qaatay markaa khudbaddii maanta jimcaha sheekh mustafe khudbadaadii oon dhegaysanayay waxaa ka mid ahayd abnigu waa acdamu nicma abnigu waa kuugu weyn nicmooyinka dhinac kalena waxaa tilmaantay haddii aan abni lahayn inaan xayaadba lahayn dee nacam noloshii marka haddaad xoogaa noo faahfaahiso oo dhahdaa maxaad odhan leed waxaan odhan lahaa waxa weeyaan amnigu sidaad soo sheegtay weeyaan qiimihiisa lama koobi karo lamana qiyaasi karo siduu inoogu sheegay nabigeen mustafa calayhi salaatu wasalaam suubanihii udgoonaa wuxuu inoo sheegay arrinta noocaasa isagoo le calayhi salaatu wasalaam oo ay ka mid ahay axaadiistii qiimaha iyo qaamaha badneed ee gaagaabnayd allahu bayna amn wliimaan ilah waxaan ku weydiistay alamni iyo iimaan marka wuxuu hormariyey nebigu sal allahu alayh wasalam ammaankiibuu iimaankii hormariyey aayado qur-aanana weynagii aan soo marnay oo uu markaa nebi ibraahim calayhi salaam uu leeyahay yani sanamka ilaahay oo inaga fogaya anagiyo carruurtaydaba oo waxa weya dhulkii uu markaa xaramkii u ducaynayay makaaya ku saabsanayd oo uu yidhi calayhi salaam isagana uu hormariyey ammanka uu yidhi ilaahayow amni sii arsaaqda markii dambe ilaahay weydiiyey sidaasuu qur-aankii diintu marka waxa weeyaan ay noogu cadaysay nebiguna sidaasuu noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam waayo haddaan amni lahayn nolol lama hayo laa xayaata biduuni amnin waayo waxaanu arkaynaa suuqeena habeenkii markaan soconno weliba xilliyada dambe salaadahaan imanayno inay dadku saqiir iyo kabiir isaa u daadsanyiin gadaarada iska hurdaan nicmo ilaahay weeye taana ilaahay bayna siiyey ilaahay baan weydiisana haa jabuuti weeye oo markaan salaada subax imanayno yani waad fujacaysaa dariiqada dhexdooda laska ayaa laska seexdaa dhinacooda oo marka dadka waxaas waa amniga weeye markaas xadiiska rasuulka aad xasuusanaysa calayhi salaatu wasalaam dee walaalihina waxaan marka waxa weeyaan arrintaa ayaan waxa u muujin in ilaahay iyagana saasoo kale ka dhigo soomaalida ha sidaa inagana inoo siyaadiyo iyagana siiyo oo balaayada ka dulqaada dhacaysa marka waxa weeyaan aynu maqalay aynu markaa ka hadalay inkastoo shabaab aanay qiran ilaa iyo hadda haddana iyaga ayaa lagu eedeeyey oo layidhi iyaga ka dambeeyey maadaama qolyaha xag jirku ay inta badan iyagu ka geystaan tallaabooyinka xasilooni darrida ay magaalada muqdisho iyo soomaaliya inteeda kaleba marka maxaa lagu sifayn karaa tallaabooyinkaasi aan waxaad tihin aqoonyahankii iyo culimmadii xagga diinte alxamdulilah rab alcaalamiin wallahi waxaa lagu sifayn karaa arrintan noocaasa inay tahay cudwaanan cala alanfusi wabiduuni raxma waxa weeyaan inay tahay cadownimo xeel dheer iyo naxariis darro iyo waxa weeyaan iyadoo ay arrintu tahay inaan noloshaba la doonayn siday u dhan tahayba oo adduunyada in laga tago oo marka wax laga socdo weeyaan marka cadowtinimo xeel dheer baa lagu tilmaamaya oo naxariis ku jirin maxamed xurshe xasan eeno waxaa tahay guddoomiyaha xidhiidhka kubadda gacanta ee soomaaliyeed khudbadaha badankooga inta badan masaajidan jabuuti magaalada jabuuti waxaa lagu soo qaatay masiibadii sabtidii dhoweed ka dhacday magaalada muqdisho ee dadka badan ay ku dhinteen inta badan ay ku dhaawacmeen marka dareenkaaga muxuu yahay salaadka jimcana adigan ka soo baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ramadan waa runta maanta waa maalin jimca waxaan ka soo baxnay salaadii jimcaha waxayna ka mid tahay maalmaha ugu fadli badan oo ilaahay maamlo oo ka mid tahay annaguna ka soomaalihaan waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay dareenkeenu dareenkaasi koobi kara maaha maalmahana waan dareemayna dadka degan jabuuti waxay qeyb weyn ka qaateen tacsiyada iyo baroordiiqa shalay oo hadda aan annaka aan joognay xere kubadda waxaa nagu soo boqday maayarka dalka jabuuti iyo dhammaan tiimamka ciyaartooyda ayagoo nagu tacsiyadan geerida ka dhacday afar iyo tobankii oktoobar dalka soomaaliya waan ognahay in dalka jabuuti inuu dalka labaad u yahay isla markaasina ay culummadu iyo dhallinyaradu iyo mashaa'ikhda iyo iyo muxuu ahay ururada iyo haweenka iyo dhallinyarada ay ka qayb qaadanayaan barwardiiqda waan dareemaynaa sida ay noola kurboonayaan waana ognahay inay weli wax badan ay wadaan isbuucan xataa ay socon doonto marka waxyaabo aad lagu xumaada ayaa dhacay waxaana leenahay inta dhimata allahu naxariisto intana la caafiyo insha allah tacala haddii ilaahayna
ramadaan muuse ayuu kaasi ahaa waxaana uu warisanayey sheekh mustafe maxamed ibraahim oo ka mid ah imaamyada masaajidada dalkaasi jabuuti oo maanta salaada jimcada uga hadlay qaraxii ka dhacay muqdisho iyo qaar ka mid a jameecadii halkaasi ku tukanaysa halkaad nagala socotaan waa washington jimco wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan haatanna barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isna ku saabsan qaraxii muqdisho ee afar iyo tobankii bishan oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho haaruun macruuf ayaa inoo haya
toddobaadkan waxaa soomaaliya ka dhacay qaraxii ugu weynaa abid uguna khasaaraha badnaa kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqoloo qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dowladda soomaaliya iyo khubaraduba waxay u haystaan ururka al-shabaab inay weerarkaasi ka dambeeyeen inkastoo al-shabaab aysan weli ka hadlin saacaddu waxay ahayd qiyaastii saddexdii iyo toban daqiiqo maalintuna sabti doktor maxamed yuusuf waxa uu dhammeeyey shaqadii uu ka hayay cisbitaalka madiina waxaana uu isku diyaarinayey inuu hoygiisa u safro balse jadwalkiisii daqiiqaddaas ayuu isbeddelay iridaan furo aan rabay inaan geliyo oon aan xiro sakatoorada iyo wixii o dhan baa ila soo fufay qaraxa markuu dhacay anigu waxaan mooday isbitaalka dhexdiisaan joogaa markaas waxaan mooday qaraxa in uu aniga agteyda ku dhacay xoogga uu leeyahay maraayinihii guriga o dhan waa jajabeen waa soo jeestay markaan soo jeestay gadaasheeda waxaan arkay qaac cad oo cerkaas ku shareeray aad moodid noocyadaan maaragtay oo qaraxa nuclearka markuu qaxo mushroomka camal kor u tuuro oo qaac cad oo yaab loo mataqaanaa kasoo baxay kadibna qaac madoobaan raacay within eight minutes sideed daqiiqa camal ambulansi ordaya waxay bilaabeen isbitaalka inay soo galaan shaqadana meeshay nooga bilaabatay waa gartay weli intensityga iyo xooga u lahay qaraxaanso qarax leh weli nama soo marin wixii ugu horreeyeed qabato muxuu ahaa markaa kadib masiibadu markay dhac waa soo baxnay waxaan tagnay meeshii emergency oo isbitaalka qaybtii casualtiga qaybtii iyaba waxaa lasoo dhowray lumber oo markaasi jood aanan annaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyo ah oo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugaha go-an dhaawacyo kala duwan dad midhacerkooda banaanka yaalo waxyaalo oo annaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaysood oo kale ma jirin cisbitaalka madiina waa kan xilligan ugu mashquulka badan magaalada muqdisho tobankii sane ugu dambaysana waxa uu helayey dadka wax ku soo noqda qaraxyada ka dhaca magaalada waxaa cisbitaalka daqiiqada kadib soo gaadhay dhakhaatiir kale oo iyaguna ka soo gurmaday qaybaha kale ee cisbitaalka oo doonaya in dadka wax ku soo noqday dhibaatada dhacday ay wax ka daweeyaan shaqadayaan bilaabnay ilaa habeenkii o dhan baan ku jirnay dad madaxaa yimaadeen waxaa la bilaabay dhallinyaro oo mataqaanaa gurbad ah oo dhig bixinaysay si xaddhaaf ayaa bulshada ay usoo gurmatay maalintaasi waa gartay marka dhigbixin dhigbixin wax qof wax kasta uu tari karo mustacid ay u yihiin inay gacan siiyaan isbitaalada iyo dadka dhaawacday
qaraxu waxa uu ka dhacay isgoyska zoobe ama kilomitir 5 gaar ahaan iridda hoteelka safaari oo ka mid ah hoteellada xilligan ugu dhaqdhaqaaqa badan magaalada gudaha hoteelkaasi waxaa ku sugnaa nuur maxamuud afrax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida gurigiisuna uu deris la ahaa hoteelkaasi
waxaan joogay gudaha safaari ayaan ku jiray qaybta jiifka albaabka laga galo kursiga saddexaad oo banaanka ahaan fadhiya aniga iyo gabaraan dhalay iyo wiilka waytarahaayo noo keenaya biyo maxaa dhacay kadibna waxaa dhahay salaada la adimay aqinkiibaa noo dhimanaa hal mar ayaan waxaan dareennay qarax innaga dhan aan yani isfahmi weyno isgara weynay waxa aan nahay iyo meesha aan joogno iyo sida wax u dhaceen hal saac waxaa socday xabaad iyo bir soo daadanaysa iyo hoteelkiioo nagu soo dumay miis weyn oo aan fadhinay aniga iyo gabadhu aan fadhinay miiskiibaa igu gadoomay labadeenniba nagu gadoomay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan firi lahayn nama gelin qirigii markuu xoogaa joogsaday ayaan waxaan tiri nimankii ayaga ahay waa soo gelayaan albaab dambe oo hoteelku ou lahay ayaan maaragtay u gurguuranay aniga gabadhii gabadhii dhabarkaan saartay inaanan jabnayn baan arkay burburkii baan la dhex maray iyadoo holac maray oo socdo oo gabadha dharkeedu xataa inagu gubanayo markii aan jaanisaroon banaanka u baxayna gabadhii baan dharkii ka jeexay surweel anigu aan wato toob weyn oo aan watayo dharka sidaantu ay qaadato kaleta aan u geliyey banaankaan u saaro banaankan waxaan ka helay gaari bajaaja waa garta gabadhuna waayo anigaa dhalay anigaa dhalay maxaa soo gaadhay iyada firir yar yar oo caradii baa ka buuxsantay adig yani masaamiir yar yar oo u qabto bahalka la yidhaha kuwa yar yarka oo bahalka la yidhaahdo yani lagu dhajiyo derbiya ka soo baxbaxayo al aana ka soo baxayo xaladan waxay igu tiri laba xabaa iga soo baxday hirban ka timid nuur maxamuud afrax markii uu ka badbaaday qaraxaasi waxa uu ku hubsaday gabadhuu dhalay inuu saaro gaari bajaaj ah si ay goobta uga fogaato waxaana uu dib ugu soo laabtay hoteelka si uu gurmadka wax uga galo majaajkii baan gabadhii saaray way hunqaacaysay waxaan gurigaa ii dhawaayoba hoteelka ku deganaaya dayna jabnayn ayaan geeyey waan soo laabtay gurmad baan usoo laabtay meesha waxaa deganaay asxaabtaydoo dhanna meeshay joogtay dadka ganacsatada ahaa ugu badnay waxa meesha jooga wax siyaasiyiin way ku yaraayeen nin suldaana oo la yidhaahdo suldaan maxamed sheekh oo dabaqa saddexaad degan oon adeerkii aabihii la dhashay ahay ayaan usoo laabtay habeenkii ilaa sagaal saac waxaan daldalayna wixii dhaawac ahay isaga waan weynay wiilkan waan weynay toban saac ayaa laygu yiri labadooduba waxay ku jiraan baalka layidhaha stan digfer waa gartay marka markaad hoteelkii ku soo laabatay maxaad ku aragtay dad badan oon garanayo oonad yani hadda ku dhihi karin hebel iyo hebel laakiin dadkii aan wada sheekaysta jirnay oon shaaha wada cabi jirnay masjidka ku wada dukan jirnay ayaa meesha dhaawac iyo dhimasho intaba ku ahay masjidku waa dumay ilaa dhowr iyo soddon qofooduu ku dumay oo salaada usii diyaargarowday wixii baan daldalnay adiga meeshaas wax aan la koobi karin oo ilaahay xaaladaas asagaa koobi kara wax kaloo koobi karo aadanaha ma jiraan dhibaato weyn baa ka dha ilaa koo iyo toban saac ayaan joogay meesha masaajidku halkeeba ku yaalay ma hoteelka dhexdeeda mise uu ku dheganaa hoteelka irida laga soo galo marka aad u baxdo gacanta midig ayaa waxaa ku yilay masjid weyn oo adiga ilaa bahalka la yidhaahdo waxaan ku qiyaasi karaa wuxuu toban saf ayuu gudaha ka ahay toban saf ayaa lagu dukanaya banaankana waa lagu dukanaya guri gudaha la dhigi jiray marka masjidkii waa soo dumay gebigiisa imise qofaa ku dhimatay halkaas inta la ii sheegay shaqaalihii keliya kow iyo toban baa ku dhimatay dadkii kale oo yani shacabka ahay oo meesha imaan jiray oo shaaha ka cabi jiray ilaa labaatameeyo gudaha waa ku dhimatay oo shacabkii kuwii dadkii shaqaynayeen way kuwa kale
bannaanka hore ee hotel safaari waxaa ku sugnaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaana uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda ee markii qaraxu ka dhaco magaalada muqdisho isla markaaba u soo tabiyey idaacadda hase yeeshee maalintaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle telefoon lagama helin wallahi waxa dhaqay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kara jiro waa qof kale laakiin aniga muqaadi ahaan waxaan khasuustay inaan dhismo ku yaala isgoyska salbe oo hotelka safari ka eg dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan murtaan rabe kasoo dha markii aan sal usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqa rabana waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda uunaan igu dambeysay waxay igu soo horbaxagan waxay aheeday saakay afarti saac anigoo maaragtay tolan oo maaragtay isbitaal aal oo duldhoway inay igu soo hayso marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan khasuustayna uu rabay inuu hotel safari galo hotel safari lagu qarka saarna ana dhinac kalaan ka joogay intaasaan khasuustaa keliya laakiin waxa kaloo rabay ma sheegi karo cabdulqaadir waxaa dhaawacyo culus ay ka gaadheen qoorta wejiga gacanta iyo qaybaha sare ee jidhkiisa oo gubtay naciimo nuurgeedi waxay xilliga uu dhacayo qaraxu ku sugnayd xaafadda albaraka ee degmada hodan naciimo sayigeeda oo ah suxufiga lagu magacaabo cali nuur sayid axmed waxay wada shaqayn jireen weriyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaa maqalay qarax yaa maqalay isagana wuxuu joogay meesha xarunta cabdiqaadir cabdiqaadir uu la joogay qaraxi markuu dhacay lambarkiisii yaa wacnay lambarkiisii lama heli karo yiri lama heli karo markuu yiri wuxuu yiri fircoleed u dhaaf weligiisna intuu uu shaqadaas ku guda jiro waxyaabahaas duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisa fircoleed u dhaaf kuma uusa xiran jirin waa gartay marka waxaa waa yaabay waxaan dhaha cali nuur lambarkiisa weligiis fircoleedku dub lagu laima dhihi jirine waxbaa jire ilaahay wax qeeqaba ha ka dhigo qaraxana dhinaca soobo markuu nooga addaya aan dareemay waa iska dareemay inay xarun meesha u dhoweed oo cabdiqaadir iyo asi ay joogeen waa gartay laba marka cabdiqaadiraa lambarkiisii garaacay cabdiqaadirna lambarkiisa wuxuu yiri lama heli karo lama heli karo fariin codeed u dhaaf lama heli karo marna waa iska dhacaa waa iska dhacaa lama qabanayo cabdiqaadir kale waa gartay cabaar saa u joogna annagoo iska walwalsan oo hooyaday iyo la joogjooga waxaan dhahay amaan baxaa meesha aadaabo wiilka hadduu nabad qabo wuu isoo wici jira haddii taleefonka uu ka dhumo qaraxan oo hadda dhacaya qaraxi ka horeeyey wuu soo duubay taleefonkiiyo wuxuu uga tegay meesha xafiiska wuxuu iga soo wacay lambarka cabdiqaadir lambarka cabdiqaadir sidaasaan ku hela marka kabacdi maxaa dhacay qaraxan markuu dhacay telefoonkiisii bixi waayey kii cabdiqaadirna bixi waayey maxaad samaysay bixi waayey yar asaga yaqaano aa soo arkay ee isku xaafad ahaan jireen xagee buu kusoo arkay yar meeshii xarunta meesha ay isla joogeen asii wiilku kusoo arkay xarunta xafiiska muxuu kugu dhahay marka yarka ma la hadasha adiga waa la hadlo wuxuu yidhi ninkii cali nuur ahaay halkaan uu jiifaa yar ani asi lasuka yaqaanu ahaay allaha u naxariisto waa kaasaa la socdo halana lasoo doono meeshii aan tagnay lugaan ku tagnay goor maqribkii ay dhowdahay aa soo wadnay isagoo miid ah inkastoo ay degganayd meel ilaa saddex kilomitir u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay haddana naciimo waxay u ahayd masaafo dheer inay soo gaadho halkaasi ugu dambayntiina waxay timid goobta ay masiibadu ka dhacday waay marka halkee buu yaalay meydkiisood ugu tagteen meydkiisi wuxuu yaalay xafiiska ay wada joogeen ani meesha waa meesha buuq iyo boor waxaan ahayd waxaan kale ka saayay ma lahayn ragaa galeenuuna soo ragaa galeenuuna soo baxsheen ani waa naxsanaay meel liiga jiray meelaan joogo waaba kala garan waaye waa gartay kabacdina biriraa gaaray oo birmaan ku dhacday ma derbigaa kusoo dumay ma sheegi karo aniga kabacdina halkeed geyseen
kabacdi waa la waday waxaa la geeyay isbitaalka difir minjeeraa lagu xareeyey subaxiyaa laga soo waday gurigaa la keenay waa la dhaqay miidkii sidii sharciga ahaayaa la waafajiyey janaasaa lagu tukaday alxamdulilaah ilaahay qabrigiisa u nooriyo aamiin hooye hinde yuusuf waxay xilligaasi ka warwarsanayd xaaladda fayaqabka ee gabadheeda maryan cabdulaahi oo ka shaqayn jirtay cisbitaalka banaadir erideeda subaxdii isbitaalay ka shaqaynaysay isbitaaliya markii isbitaalka shaqadii soo rawaxdan ayadoo meeshay baabuurka ka soo raacaysa amarkaan ku qabsaday isla markii amarku ku dhacayba taleefoonkeedoo faniinay aa la qaaday waa la annagaa koolgaraynay waana la ka qabtay gabadha meydkeedii hoteel holkaa gorgor hortiisu yaalaana la yiri isla markiiba waan kala cararnay intaana ana ku gaarina eheeladeeda oo magaalada dhex joogtaaba meeshii ka qaadatayba
degaan u dhow magaalada hobyo ee gobolka mudug waxaa maalintii uu qaraxu dhacay ku sugnayd xaawo tahliil guuleed goobta qaraxa uu ka dhacay ee isgoyska soobe agteeda waxaa carwo ganacsi ku lahaa wiilal ay dhashay waxaan ku maqlay wiila iga soo wacay oo igu yidhi wisil jooga walaalay eedoy macaanay ma maqashay qaraxaa dhacay oo soobo ka dhacay mayaan ku iri yaa kuu sheegay baa iri wuxuu yii saasaa maqlay eedoy bis waan maqli doonaari waa wacay dad marka qaraabo qaraabo koraabaan wacay gabdhaan wacay gabdhihii waxay yidhahdeen meelaan galnaan weynay gabdha dad qaraaba iyo gabdho iyo waxaasaan wacay dad adugu shan iyo toban qofood gaarayaan wacay waxaa la yidhi waxaan hayno male meeshiina waa holcayda waxaan haynana male ilaahay xukunkiisa markii dambena wiil baan helay wiilkaasaa yidhi meeshii waa baxayda wiil dhaawac ahaana arkaa hadda i dhaawac ahayaan warsaday waa uu iga qarinaayo malaha wuxuu isleeyahay hooye waa ku qaracmayda hooye anigu waa ka baxay laba daqiiqaa banaanka joogay waxaasna waa dhaceen anigana firiraa igu yaalla wuu iga qarinahay allah ka raali noqdaa iri ilaaha iga kaa reebay mandhow ilaaha iga kaa reebay baan ku iri wiilkayga buu ahaa oo aan anigu maxaa tira hooyadiis ahay ilaah baan noo gargaaray ilaah noo gargaaray anigana isla markaas muslim baa baabuur iisoo diray alkacyana diyaarad iga soo saaray kabacdiina meeshay joogeen i keeno hadda xamaraan joogaa xaawo tahliil guuleed iyo qoyskeedu waxay ka mid noqdeen boqolaalka qof ee dadkii ay dunida ugu jeclaayeen ku waayay qaraxaasi laba wiil oo aan hooyadood ahay wiil aan habaryar u ahay oo walaashay iga yara ay dhashay wiil ilmahayga oo adeedadood dhashay wiilow dhalay waana yeeyo u ahay mid adeerkay dhalay aabbahay la dhashay intaasan kuwa iyo gabar wiilkaygu qabo
qaraxa xooggiisu waxa uu ahaa midaan hore loo arag khubaradu waxay sheegeen in ugu yaraan culayska qaraxaasi uu ahaa shan boqol oo kilomitir waxaana uu baabi'iyey isgoyska iyo xataa dhismayaal u jira ilaa hal kilomitir abshir maxamed cali waxa uu ku sugnaa isgoyska banaadir waxaana firarkii qaraxaasi uu jebiyey lugtiisa waxaan joogay meel isgoyska banaadir agtiisa ma halkaasaad ku dhaawacantay iyadoo qaraxu uu ka dhacay zoobe banaadir agteeda miyaad ku dhaawacantay suu kuu soo gaadhay halkaas waxa ku dhacay ma firidhbaa ma birbaa maxay ahayd waxay ahaayeen madmaaqaano waxaan dugsi aan noqloon fiiriyey iyo anaa dhacay aqarsay waxay dhigtay wixii ugu dhacana ma aan aragana waa gartay marka waa xaaladda waa iska xaal leehay waa un hadisyada rabbaaniyaa iska furay qolo aan diin islaam iyo diin gaalamidna ugu sheegi karin ayaan ugu imaan karnaa waxaan ku sheegi karnaa ma
dowladda soomaaliya waxay sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen laba boqol iyo siddeetan iyo kow qof in ka badan saddex boqoloo qofna ay ku dhaawacmeen hase yeeshee xirfadlayaasha caafimaadku intaasi dhimashada way ka badinayaan doktor maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka madiina waxa uu sheegay in dadka ku dhintay qaraxan aysan ka yarayn saddex boqol iyo konton qof anigu ma umalaynayo inay ka yartahay saddex boqol iyo konton qof dadka dhintay haddaysan haddaysanba afar boqol uusan hore u dhaafin dhimashada keliya
middan oo kale dhimashada keliya middan oo kale soomaaliya ma aysan weli soo marin saaxadeeda iyo annaga haddee intaasaan dhaawac iyo daaweyn ku jirnay taa la-eg oo dhimatay nama soo marin weli waa gartay marka cisbitaalkiina laba boqol iyo sideed iyo toban iyo soddon iyo lix kale oo dhimasho ah maxaan ku rahda cisbitaalada kale ee dadku ku dhinteen waa kuweye oo dhimashada aad ka hesheen maya haddee ma soo gudbinin ma soo gudbinin laakiin waxa waaye dhimasho badanaa jirtay oo oo dad oo markii daaweyntii kabacdi dhintay baa jireen laakiin tiradooda lama soo sheegin dad kale oo annaga aana loo keenin oo meesha inta laga qaatay dadkooda ay toos u joogteen ay jireen waxyaalo badanaa jireen aragtay oo kasab ahaan aan soo gaarin marka isbitaalka madiino
waa garta marka saddexda boqol iyo kontonka maxaad ku salaysay intaad hesheen moogiya may waxaan ku saleeya waxa waa yani haddii aan qiyaasno intaa qof oo dhintay intaa qof oo dhimatay oo dad aan naqaano ay ka sheekeynayaan tirada aad bay u badneed maaragta waa gartay marka dhaawacyada waan arki jirnaa tiri may ka duwanayeen qaraxyadii kale dhaawacyada waa ka duwanayeen dadke waxaad arkaysaa dhaawacyo oo aan rajo lahayn limbiska markii aad sirayso gacmihii iyo lugihii iyo makaaryadaa isku dhegan inta kale waad ba-an tahay waxaase mucjiso ahay dabkii ka dhacay dad wada gubtay oo maqaarka dhan ka wada dhacay oo wada baaba-ay ayaa la keenay adigu shaqadii kaan u wadnay markii dambe aan galnay dadkii donationka sameynayey xataa waxaa ku jiray dad madaxa ahoo dawladda ah wasiiro iyo oo dhiig bixinayay marka abaaro labadii subaxnimo ayaan waxaan soo aadnay aniga iyo istaafka kaleo isbitaalka qaybta mortuariga inaan fiirino geedka meesha ku yaallo iyo meesha annaga aan soo gaarnay soddon mitir camal iyo martibiga dhan buuxo waxaa dhulka daadsanaayay meedad lasoo aruriyo oo la keenay isbitaalka oo dhuxul noqday dhuxul dhuxul tiradoodana ay gaaraysay laba boqol iyo siddeed iyo toban ebed ma dhicin bestool oo intaan la eg ma garata si fiican la garan ma karo ma la aqoonsan karo waxa ay yihiin ma garata cid aqoonsan kartaa ma jirto waa dhuxul dhuxul dhuxul ah
kadib qaraxan waxaa soomaaliya u soo gurmaday waddanka turkiga oo soo diray diyaarad khaas ah oo qaada dadka dhaawacmay iyo weliba wasiirkai caafimaadka ee waddankaasi dadka waddankaasi tegay ee lagu daweynayana waxaa ka mid ah wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle maalmihii xigay waxaa iyagana uu gurmad ka yimid waddanka jabuuti oo soo diray dhakhaatiir iyo khubaro iyo weliba wasiirka caafimaadka ee waddankaasi waxaa iyaguna xigay gurmad ka yimid waddammada qatar kenya maraykanka iyo weliba midooda yurub hase yeeshee culayska daaweynta iyo daryeelka dadka sida aadka ah ugu dhaawacmay qaraxan waxa uu saaran yahay dhakhaatiirta soomaalida ee ku sugan muqdisho xilligan doctor maxamed yuusuf waxaan weydiiyey haddii ay jirto wax khibrad ah oo dhakhaatiirta soomaalida uga kordhay masiibadan wallaahi musiibadan waxaan arkay inaan la dhihi karin tii ugu weynaadaan arkay meeqa gooraan dhahno midaan mid oo tanoo kale annaka ma arkin laakiin tan wax kaleyna bartay marka midaan laakiin waxa waaye dadka dadka soomaalida dhibaatadan lasoo waxba wax badan bay ka fahmeen wax badan bay ka fahmeen tan waa yani midda oo way aragnimada weyn oo laga faa'iidaysanaya maanta marka kartidii cisbitaalka Ener- enerjiga enerjigooda ma kala istaago marka ay shaqada noocan oo kale ay samaynayaan nin kasta qeebtuu joogo kasoo gurmanaya ayaa wuxuu imaanayaa mataqaanaa triashka si hawshaan ciyool loo dardargeliyo waaye ka waran eh, awooddii cisbitaalka uu lahaa daaweyntan iyo iyo dhaawacyadan iyo dhimashada faraha badan leh miyaad ku filaateen mise waxbaa idinka dhinaaday hadday idinka dhinaadeen kuwee bay ahayn maya horta hore wax waa wixii oo dhan anagu ma ma heli karin oo ageeyo badanaa naga maqan oo yacni isbitaalka oo uusan lahayn oo hadda yacni intii muddooyinkan oo dhan aan cudsanaynay oo hadda ballamo badan baan qabnaa maaragtay in alaabtaasi tan lakaa qabtiro sida intensive care fiican aan u heli lahayn sida mataqaanaa maxay ahayd ee mashiinada shaqada fududeeyo aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxaasitoodii markii la samaynayo qaar baan helnay Eh, iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daaweynahayo emergencyga lagu lagula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo wada duubtay aad bay ammaan u mudan yihiin waana ku mahad celinaynaa hay-adihii oo waxaasoo alaaba noo keenay oo yacni daawooyinkii wixii intayna kaalmeyn kareen annaga hay-adeena i c r c weligayba gacanay siinaysa oo isbitaalladeena ayaga gacanta ku heysay dhinac kastaba laakiin hay-adahan oo hadda soo gurmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaan lihi kuwa idiin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay aad baa aad baa gurmud u dhaxay shacbigana shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waay
magaalada muqdisho waxaa lagu dhigay bannaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo dhammaantood lagu cambaareynayey weerarkaasi foosha xun waxay ahayd dhacdo qiiro gelisay dad badan waxayna sheegeen inay aad uga murugoodeen dadka aan waxba galabsan ee lagu gumaaday goobtaasi naciime nuur geedi oo sayigeedu uu ku dhintay qaraxaasi ayaan weydiiyey bal inay wax iiga sheegto shakhsiyaddii cali nuur sayid axmed shaksiyadiisa waxay ahayd nin wanaagsan oo aada u fiican oo aada u macaan badan dadkiis dadkii bartoo dhan way wada yaqaanaan qofkii barto kolay xumaankuma baran wanaagle ma ahanayo waa garta imise carruuraad isku leedihiin waxaan waxaan waxaan u dhalay saddex cunug oo haddana uurka shan bilood ah, caloosha mid afraad ku jiro waa garta saddexdii cunug gabadha iga sakiirtay gabadhan waxay ku dhalatay jiradan oo abnormalka ah ilmaha aan fiisanaynin ay ahayd xanuunka qalabka iga qaban jiray ilaa ay sanadkii sideed bilood ad waa la tacaali jirnaa ni asaga markii dambe gabadhii waa iga sakiirtay wiilaa ku xijiyey wiilaan dhalay wiilkii asagana sida gabadhii oo kale u noqday ma nool yahay waa nool yahaa laakiin ma fariisanayo asigana sanadkii sideed bilood oo hadda jiraa waa garta ilaahay ha caafiyo haddana shan bilood aan ahay gabadhu waa imise jir gabadhu waa waxay jirtaa gabadha shan sano intaad isqabteen marna ma dhahday meelahan qaraxyada tegayso maxaanku yidhaahdaa ka taxadar xilli xun baa lagu jiraa sheekadaas ma idin dhex martay waan dhahay waxaan dhahay qaraxyadan magaaladan waa iska xumaatay caliyo saantaada bal la soco laakiin aniga waxaan dhahay wixii qadaro ilaahi ma ilaalin karno wixiina hunguriyaa la rabaa waxaa waay owlaad baa wax naga sugayso waa garta isagiina xirfad kale oo ku shaqaysto markaas kaamiramanimo ma lahayn waa garta marka marka alxamdulilah markuu iga tagaba wuxuu yiri wuxuu dhihi jiray isoo duceey anina waxaan dhihi jiray hortaada kheyr allaha dhigo adi nabad ma kusoo laabaan dhihi jiray alxamdulilah ilaahay waxay noqotay inuu ku baxo shaqada uu haayay wixii ilaahay keeno waa wax mahad ilaahay looga haayo wax kaloo dhihi karna ma lahan
samirka xooggan ee ay muujisay naciimo waxaa kala mid ahaa hooyo xaawo tahliil guuleed oo qaraxa ku weyday lix qof oo ay ku jiraan laba wiil oo ay dhashay alxamdulilah rabilcaalamiin alxamdulilah rabilcaalamiin ilaahay qafuur raxiim ahay baa qaruurteeda saalax iiga dhigay ilaahay baa ii nadiifiyey qalbiga warkii war igu horreeyey waxaan idhi ilaahay adaa uuntay ilaahu rabbiyo aakhiro janno iyo gees anigana ilaahu isla mariyo saad iimaan saabiqa iga sii owlaadba iiga tageenna ilaahu baari iiga dhig oo ii kori sidaasaan ku iri wax ka weyda artamo alxamdulilah rabbilcaalamiinaan ku iri ilaahay baa ii nabceeyaan ku iri dadkii ii yimid oo eheladahay oo isoo daawaday oo iga soo maxaan tiraa kormeeray alxamdulilah rabbilcaalamiin maxaa waxaa weye si bal waran qofkii ijraaba waxaan ku lahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa qadaray ilaahay qadartiis baa dhacday wax aan ilaahay qadarin iguma dhicin ilaahay subxaana watacaala hay muslim baana ila qaba intii dhimatana samariya imaan allaha naga siiyo intii noolna allaha noo caafiyo intaana laga geeriyoodana ilaahay risaaqada waasacaha noo furo aniga wiilasheeda misana qaasiyan olihii ay haysteen ama dad hala lahaado ama iyagu ha lahaadaane sakadii ilaahay ku faral yeelay bay iska xisaabayeen albaabka u xirnaa sidaas awgeed ba aniga wiilasheeda daanada caymada aan lahayn u yikaantay waxaa sidoo kale la mid ahayd dhinaca samirka hooyo hinde yuusuf oo gabadheeda maryan cabdulaahi ku weysay qaraxaasi horta masiibaa meesha ka dhacday oo masiibo ummadda soomaalida isoo hoyataa meesha ka dhacday mideeda kale waa wax xikmad ilaahay xaggiisa nooga timid qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslima inuu ku sabro la rabo weeyaan oo ilaahay cid noo soo dhaafta male allah noo keenay ilaahay baa wax dila cid baa disha dhihi mayno cidka eeday mayno ilaahay baa ejasheeda iyo waktigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay jina fardowsaan uga baryaynaa maxay aheeday tan cid aan ku aanaynanana lama arko saacadeediyaa dhammaatay dadka saacada saacada waktiyaa ku dhammaaday ilaahay baana naga jeclaaday ilaahay baana oofsaday intii maxay aheeday to dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarna ha ka siiyo ilaahayna aan fadaan ilaahay dhinaca nooga bixiyo wax naxdin la waaye haddana ummad islaam ahaan nahay dhibaatadu markay nagu dhacdo islaam baana inaan na argagixin oon ilaahay aan dhibaatada ku samarno sharta ku samarno khayrkana lagu shuguriyo waxawaaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la jooga ma naqaan iyo wax wada maxay aheeday toola hadda cid aan alla dilin ma u dili karto lama arko waxaaba dadkaas laayana wax xag alla aanfa uga dhacday waaye ummadan aanfa maba ku dhicine wixii laaya unbay ku dhacday aanfada
dhammaantood eheladaasi waxay muujiyeen samir iyo calool adayg astaan u ah dadka iimaanka leh naciimo nuurgeedi iyo xaawo tahliil waxaan labadoodaba weydiiyey farriinta ay u diri lahaayeen dadka ka dambeeyey qaraxaasi waxayna labadooduba hadalka ku gaabsadeen in ilaahay uu kula xisaabtami doono dhagarta aan xadka lahayn ee laga galay qoysaska masaakiinta ah iyo shacabka soomaalida naciimo nuurgeedi waxay ii sheegtay inaysan mudnayn in wax badan laga sheego dadka dhibaatadan geystay ee ka dambeeyey qanaxaan ka dambeeya waxaan dhihi lahaa maqaano mana lahan laakiin kolse wixii sameeye wixii qaraxan sameeyey ilaahay baa la xisaabtamaayo koley aniga haddaa isaga waa iga tegay ima soo laabanayo waxaanu dhahana ma lahan isagaa iga qiimo badnaayo waa garta waana ku sabarsanaha alxamdulilaah ilaahay qabrigiisaa u nuuriyo salaad kastoo tukado oo u duceynaa intii muslin oo la bidhimatayna iyagana qabrigooda allah u nuuriyo dadkii ay ka dhinteenna sawir jamiila allah siiyo anigana allah iimaankiyaadkee aamiin xaawo tahliil guuleed ayaan iyadana weydiiyey farriinta ay u diri lahayd dhagarqabayaasha falkan geystay kuwa falkaas soo sameeyana ilaahay subxaana watacaala hay xaqaas muslimaanta uma badbaadiyo aakhiriga adduunba ilaahay ha ka jaaseeyo intii ku dhimatana ilaahay janna firdowso ha siiyo intii laga dhintana samar iyo imaan saadaqa allah ha siiyo intii bogtana caafimaad taama ilaahay ha siiyo intii muslimaho intaas ku geerina haydana shaqad xalaala allah noogu soo dhigo iyagana qan- ducada ay noo ducaynayaan allah noo aqbalo iyagana allah u aqbalo ajar iyo xasanada allah ka siiyo aniga ilaahay baa ii barwaaqeeya alxamdulilah rabbilcaalamiin kulli kaan adeerkay dhalay ka habariistii walaashay dhashay ka mataqaanaan ayeeyada u ahay labada anigu hooyadood ahay kulli ba caruur bay ka tagay
boqolaalka qof ee qaraxan ku dhintay iyo kumanaanka kale ee ku naf waayay weerarada isdabajoogga ah ee al-shabaab ay ku qaada magaalada muqdisho iyo gobollo badan oo waddanka ah waxay u baahan yihiin inaan xusuustooda la iloobin sidoo kale waxay u baahan yihiin inay caddaalad helaan soomaalida badankeeduna waxay isku raacsan yihiin in caddaaladda ugu weyn iyo waxa ugu qiimaha badan ee lagu xusuusan karo dhibanayaashan ay tahay inaan dhiiggoodu khasaarin mas-uuliyiintuna ay waddanka xasiliyaan
haruun macruufa ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halka aad nagala socotaan weli dhegeystayaal waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka kadib qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho ee ay ku dhinteen ku dhowaad saddex boqoloo qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqoloo qof ayaa saameyn weyn ku yeeshay ummadda soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa cambaareeyey falkan iyadoo ay ka mid yihiin culamaa'u diinka soomaaliyeed haddaba dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee minnesota waxaa masaajidka ummatul islaam ee magaalada minneabolis lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a culamaa'u diinka soomaaliyeed oo ay ku cambaaraynayeen falkaasi islamarkaana tacsiya baroordiiq loogu direeyay dadkii ay eheladoodu halkaasi ku geeriyoodeen haddaba kulankaasi iyo baaqi ka soo baxay ayaa waxa aan wax ka weydiiyey sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjid ummatal islaam ee gobolka minnesota ficilkaasi wuxuu ahaa ficil muslimiinta oo dhan gelgelin meel kastay joogaan caalamkana dareenkooda dareemaysay culimaduna waxay kamid yihiin bulshada soomaaliyeed oo hogaankii xagga diinta shir deg deg oo ay ku qabteen masaajidka ummatul islaam arrimo badan baa lagu soo qaaday waxaa kamid ahaa in ficilka gebi ahaan la cambaareeyo oo ficil waxashnima inuu yahay diinta islaamkana meel uu kasoo gala aan jirin taa waan kusoo qaadanay waxaa kaloo ugu mahadnaqnay dadweynaha guud ee soomaaliyeed siday u gurmadeen kasoo bilow madaxda qaran ilaa daafaha adduunka waxaa kaloo aan u mahadnaqanay dowladihii dariska ama dowladihii kasoo qayb galay oo ay turkiga ugu horeeyeen waxaa kaloo kamid ahaa kaasi waa qawle in ficil aan suubina waa kamid ahaa culamaa'udiinka soomaaliyeed ayaa cambaareeyey weerarkan iyagoo sheegay inaanu ahayn mid haba yaratee wax shaqaa kula diinta islaamka iyadoo ay jiraan in kooxaha argagixisadu ay inta badan weerarada noocan oo kale ah u adeegsadaan magaca islaamka sida uu faahfaahinayo sheekh axmed taajir culimadu way ka hadli jireen wayna ka hadlayaan wayna ka hadli doonaan waxaan markasta cadaynhaynaa in ficilka noocaas oo kale ah oo naxariis darrado bahalnimada in marnaba diinta islaamka uuna meel ku lahayn qofkii magaca diinnimo kusoo biira naaru jahanama inuu gelayo adduunkana ilaahay uu ciqaab ka tusi doono marka waxaan si allahu jecel lahay in ficilkaa dhibkaa isaga in laga soo gaban doono kabashadaas oon ka wado inay hay-adaha amniguna ay dadaal fara badan la yimaadaan bulshaduna ay isku duubni muujiyaan oo meel kastay joogaan ay gacmaha isqabsadaan dhexdooda waxyaabaha ku jiraan ay isla markiiba ka falceliyaan oy isku cod ku hadlaan gurmadkii gargaarka daafaha adduunka ka socdo gobolka naga ka biloweyna in gurmadkana lasii wado intii mudda insha allahu tacaala culimadu waxaan islehay maadaama yihiin hogaanka iyo indhihii diinta matelayay waxaan islehay culimadu inay meelo fara badan ka hadlaan qof kastaba meesha uu joogo maadaama hadda dhalinyarada xamar joogta iyo gobolka banaadir oo dhaqdhaqaaq iyo isxilqaan zaa'id uu ka socdo iyaga oo gobolka ama guddoomiyaha gobolka warkacayo waxaan isleeyahay inay culimadu meel kastay joogaan codkooda diinhana soo biiriyaan meel kastay adduunka joogaan inay dadka wacyigeliyaan ay u caddeeyaan in ficilkaasi uu yahay ficil khaldan qofkii maskaxda laga khaldaya inuu ogaado inuu qofkaasi wado khaldan ku dhex jiro haddii baraaruga haddii hadalka culimada uu meel kastaba masaajidada idaacadaha social media haddii laga hadlo waxaan isleeyahay qeybtii diiniga culimada kaalintoodii inuu soo bixin karayo haddana way hadlaan in iminkana waanu sii labajibaarayna hadalkanaga insha allahu tacaala culimaudiinka soomaaliyeed ayaa xasuusiyey bulshada soomaaliyeed in masiibooyinkani oo kale ay yihiin fursad dadku ay isugu iman karaan islamarkaana ay iska kaashan karaan dhib kasta oo soo wajahda iyaga oo kaashanaya awoodda eebe dadka waxaan waxaan la gudboonan u sheegaynaa ilaahay jalla wacala caalamkan ama diinta islaamka markii xuseeno lasoo xoodhiyo lasoo ururiyo laba qodob bay kusoo urureysaa mid waxaa weeyaan tacdiimu lkhaaliqi allaha kownkan abuuray in la weyneeyo oga caqiidadii qeybta labaad oo nukhuseysa waxaa weeyaan ashafaqatu calaa khalqi in makhluuqa loo naxariisto marka waxaan la gudboon oo leenahay walaalayaalo musiibada dhacday oo rabbaaniga oo talagal kastoo la suubiyaba dhacday in gurmad la suubiyo gacmaha la qabsado oo dadkii laga dhintay intii dhimatay waa loo duceynayaa laakiin dadka meelo fara badan lagu daaweynhayo iyo dadka agoomada noqday ama rajooyinka ama haweenka garoobyada noqday in loo gurmado oo la garab istaago qalbi iyo niyad iyo ficil la isugu daro taas baa qayb kamid a annaguna haddaan nahay gobolka minnesota guud hal maraykan guud hal maraykan columbus ohio seattle minnesota meelo fara badan adabl fara badan baanu ka wadnaa oo kamida in dhammaan masaajidada jimcada lagu soo fool oo beria ama jimcadan maanta jimcadan maanta in dhammaan masaajidada lacag laga uruuriyo dugsiyada laga uruuriyo suuqaqa laga uruuriyo albaabada la istaago dhaqdhaqaaqa fara badanna waa qayb kamida kaalinta ay ka qaadan karaan bulshada
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaana soo jeedinayay umuuraha islaamka halkaa dhegaystayaal weli naga maqlaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa xalay dhacay kulamo xiise leh oo ka tirsan koobka yuruba liig oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub kooxda arsenaal ee dalka ingiriiska ayaa sii wadata guulaha ay ka gaarayso tartankan kadib markii ay xalay badisay kulankeedii saddexaad oo xidhiir ah oo ka tirsan koobka yurub liig waxay hal gool iyo eber uga adkaatay khamiistii kooxda kubadda cagta ee karavena zevda ee dalka serbiya goolka keliya ee arsenaal ku badisay waxaa u dheliyey ciyaaryahan oliver jiruud oo weerarka uga ciyaara guushaasi ayaa uga dhigan inay gruubka hej ku horkacayso sagaal dhibcood waxay shan dhibcood arsenaal ka sarraysaa hadda kooxda ku soo xigta ee beit borisof oo iyaduna hal gool iyo eber uga badisay kooxda colon ee dalka jarmalka kooxaha guulaha waaweyn ka soo hooyey ciyaarihii xalay ee yurub waxaa ka mid ah kooxda reaal sociedad ee dalka sbain oo lix gool iyo eber ku xaaqday naadiga varder skobye ee dalka makedonia afar ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan william hose kooxda zenit betisburg oo ay reaal sociedad iskula jiraan gruupka l waxay saddex gool iyo gool ku martay naadiga kubadda cagta ee rosenborg kooxda atalanta ee dalka talyaaniga ayaa iyaduna saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda obolon limasol ee dalka qubrus leon wax ay culeyska kusii badisay tababaraha uu xaalka uu ku xun yahay ee kooxda everton ronald kuman kadib markii ay ku soo garaacday laba gool iyo gool tababaraha everton oo keliya culeyska ma saarnayn xalay ee sidoo kale wuxuu kursiga la liclicayaa macalinka kooxda a c milan vincenzo montella oo kooxda uu hogaamiyo xalay barbardhac goola la-aan ah kala kulantay naadiga e a k atenes ee dalka griiga ciyaarta oo ka dhacday magaalada milano ayaa waxay ahayd tii afraad oo xidhiir ah oo ay milan ku dhacayso inay badiso taageerayaasha ayaana ku oriyey ciyaartooyda macalin montella dhammaadkii ciyaarta inkasta oo aysan milan guul keenin haddana iyada ayaa toddoba dhibcood ku hogaaminaysa gruupka d isla gruupkan kooxda austriya weyn ee dalka austriya waxay saddex gool iyo gool ku khasaartay naadiga reyka ee dalka kroeshiya ciyaaraha kalena laziyo waxay saddex gool iyo gool ku soo garaacday niis natiijadaasi mid la mid ah waxaa turkiga kala soo laabatay kooxda hoffenheim ee dalka jarmalka oo saddex gool iyo gool ku soo dubatay kooxda istanbul bashakshahir ee ka dhisan magaalada istanbul dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
xubintaasi cayaaraha waxaana la socodsiinayey nuur xasan nuur bukhaari halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusubo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan kusii saqeynaa waqhtiga aanu hawada ka bixi jiray hase yeeshee caashi ibraahim caashi cuuda ayaa stuudiyaha igu helisaa oo aan ka codsanayaa mid iyo labo hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay dib noo xusuuso qodobadii warka ugu darkaruna aad baad mahadsantaha ibraahim xogayaha gaashaandhigga dalkan maraykanka jim mets ayaa sheegay khamiistii in milatariga uu baarayo dhimashada afar askari oo bishan horraanteedii lagu dilay dalka niger mets ayaa wariyaasha u sheegay in baaritaano buuxa ay socdaan waxaana uu tilmaamay in ciidanku ay sii dayn doonaan warbixinada marka ay soo dhammaystiraan maleeshiyaad ka tirsan kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ayaa weerar u geystay ciidamada maraykanka iyo kuwa dalka niger intii lagu guda jiray howlgal ay ciidamadu sameynayeen bishan oktoobar afarteedii waxaana sidoo kale goobta lagu dilay afar askari oo u dhashay dalkaasi xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka maraykankana waxa ay cod koob iyo konton iyo sagaal iyo afartan ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda taas oo dhabaha u xaaraysa waxuu madaxweyne trump ugu yeeray isbeddel weyn oo canshuur dhimis ah aqalka cad ayaa bayaan uu waxa uu bayaan ku sheegay qaraarkan waxa uu waddo u sameynayaabaa lagu yiri sare u qaadidda dhaqaalaha maraykanka iyada oo loo marayo isbeddel lagu sameeyo hanaanka canshuurta iyo canshuur dhimista xubnaha jamhuuriga ayaa waxaa saarnay cadaadis ah inay ansixiyaan canshuur dhimista ka hor doorashooyinka dhexe ee sanadkan sanadka dambe dhacaya kadib markii ay ku guuldaraysteen inay baabi'iyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care ron bowel oo laga soo doorto gobolka kentucky ayaa ahaa jamhuuriga keliya ee maya ugu codeeyay miisaaniyadda sharcigan ayaa hal dhibic shan trilyan oo dollar ku dari doona daynta dowladda maraykanka lagu leeyahay tobanka sane ee soo socda xubnaha dimuqraadiga ah ayaa waxay cambaareeyeen sharcigan oo ay ku sheegeen mid canshuur dhimis loogu sameynayo keliya dadka qaniga ah iyo sharikadaha ganacsi ee waaweyn
idaacadeenana ah waa naga intaas wadajir waxaa idinkugu soo jeedinaya caashucuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduro intaan mar kale caawa hawada kusoo noqon doono sidaa ayuu nabadgelyo